barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka laanta afka soomaaliga v o a oad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal v o a somaly com
duhur wanaagsan idil ahaantiinba waa maalin axad ah labada bisha julaay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimona waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jaamac buulle jaamac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farshar
qodobada aan idiin hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu toddobaadkan ku eegayno wiil dhallinyaro ah oo hirgeliyey suuq dhinaca internetka ah wax lagu kala gato iyada oo aanay jirin cid maalgelisay
saami online waxa weeyaan suuq alaabaha aad ku iibsan karaysid kana iibsan karaysid taasoo ah alaabaha nooc kastoo yihiin mustacmal iyo cusayb sida alaabaha elektroniga fashyonka buugaagta iyo waxyaabaha kale la midka ah sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
xubintii ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa iyadana meesha ku jirta balse marka hore dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka
telefishinka dalka siiriya ayaa ku warramay in gaadhi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala bartilmaameedsaday barxadda taxriir ee ku taalla dimashiq maanta oo axad ah waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan siddeed qof sidoo kalena waxaa dhaawac soo gaadhay tobannaan kale guddida dusha kala socda xiisadda ka taagan dalka siiriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor u kacday oo ay gaadhayso ilaa labiyo toban qof ciidamada ammaanka dalka syriya ayaa sheegay inay beegsadeen saddex gaadhi oo waxyaabaha qarxad laga soo buuxiyey halkaas oo laba ka mid ah ay ku burburiyeen goobta laga soo galo magaalada halka ka saddexaadna ciidamadu markii ay hareereeyeen uu isku qarxiyey xarunta taxriir
dabagal uu sameeyey wargeyska washington post oo ka soo baxa dalka maraykanka ayaa lagu ogaaday in tirada dadka ay boolisku dalka maraykanka dileen lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka ay ku dhowdahay tirada dadka ay boolisku dileen labadii sano ee lasoo dhaafay washington post waxa uu sheegay in booliska maraykanka ay toogasho ku dileen sanadkan kalabarka maraya afar boqol iyo sagaashan iyo labo qof dadka ugu badan ee ay boolisku dilaan ayaa ah rag midab ahaan caddaan ah oo weliba hubaysan wargeysku waxa uu intaas ku darayaa shan iyo labaatan boqolkiiba dadka uu boolisku dilo waa dad madaxa looga jiro tirada ragga madow oo ay boolisku dilaan ayaa iyadu noqonayso shan iyo labaatan boqolkiiba tirada guud ee dadka ay boolisku dilaan balse ragga madow waxa ay tirada guud ee bulshada maraykanka ka yihiin lix boqolkiiba wargeyska washington post ayaa bilaabay inuu daraasadeeyo dilalka ay boolisku geystaan sanadkii labadi kun iyo afariyo tobankii kadib markii ay toogasho ku dileen boolisku michael brown ee magaalada ferguson ee missouri
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada oo maalin kasta oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxauu idinka imanayaa maanta magaalada hargeysa inta badan dhallinyarta ku dhaqangeyga soomaalidu degto qofba si araggiisa ayuu nolosha ku qaabilaa in badan oo ka mida wax hiigsata tahriib iyo nafta ku halligto badaha waaweyn ee u dhexeeya afrika iyo yurub halka qaarkoodna dalka gudihiisa ay ku hal abuureen fikirro kala duwan kuwaasoo ganacsi maalgashi intaba isugu jira waxaa halkan ila fadhiya saami cabdigabas oo ka mida dhallinyarta la yimid hal abuur runtii soomaalida dhexdeeda aada uga cusub waa xubinta aynu maanta kaga hadlayno barnaamijkeenan hibada iyo hal abuurka marka hore aan kusoo dhaweeyo ee saami soo dhowow waad dhowdahay walaalo in barkad waanad ku mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a ba saami online waxa weeyaan shirkad ganacsi oo hal abuurkeedu runtii tiro yar yahay horta maxay qabataa shaqadeedu saami online waxa weeyaan suuq alaabaha aad ku iibsan karisid kana iibsan karisid in taasoo ah alaabaha in nooc kastoo yihiin mustacmal iyo cuseyb sida alaabaha electroniga in fashionka in buugaagta iyo in waxyaabaha kale la midka ah in waxa kaloo ay sameysaa sarfeysya yaryar oo ay qabato iyaduna in ay ka mid yihiin in karaynta guryihii iyo in karaynta in gawaadhida kuwaasina way ku jiraan kuwaasoo dhammaantood lagu qabto habka online-ka oo qofku sigoo meel kala jooga ama magaalo kala jooga uu waxna iibsan karayo waxna iska iibin karayo
imika tusaalaanu kale anu haddaan u baahdo inaan iibsado ama combyuter amaba aan iibiyo mobil nidaam nocbaan nidaam nooc maabaan u marayaa markaan shirkaddan doonaya inaan ku iibiyo in laba si ayaad samayn karaysaa inaad in aad wax iibisid aad ku iibisidna welibana in shirkadda saama online market ama websitekeeda kaasoo ah inaad haddaad magaalada joogtid waxaa qurux badan inaad annaga aan ku aragno marka koowaad alaabta aragno kadib markaan alaabta aragno aan anagu gacantayada ku sawirna alaabtii ayaanu soo gelinaa meesha iyadoo qiimaha aad ku iibinaysid iyo qiimaha in ugu macquulsan wakhtiga aad ku iibin karaysid aada sheegaysid kaasoo kadib waxaanu soo gelinaynaa website-kayga amaba suuqeyga ka alaabtaas waxaana arki kara dhammaan dadka ku sugan guud ahaan dalka qofkuna sigao meeshu doono jooga ayuu soo iibsan karayaa alaabtaada adoo hargeysa jooga waxaa laga soo iibsanayaa iminka burciyo berberoo kala laga soo iibsan karayaa taasoo fursad ay noqotay in in qof hargeysa joogo keliya taanu waxba iibsan karayn amaba alaabtaadii adna hadaad meherad haysatid amaba wax kale haysatid ay farxad ku noqonayso alaabtaadii in magaalooyin kale oo dalka ka mid ah ee lagu isticmaalo laga soo iibsado tusaale ahaan haddii qof hargeysa jooga alaab iibinayo ka muqdisho jooga ama ka jigjiga jooga ama ka jabuuti jooga isagu ma iibsan karaa in waqti xaadirkan waxaa iibsan karayaa in ka muqdisho jooga in sababtoo ah waqti xaadirkan intan ka shaqeynaa waxa weeyaan intan sam online intay ka shaqeysa weeyaan marka jabuuti laakiin iyo jigjiga labadaas waqti xaadirkan maanu gaadhin laakiin alaab kastoo hargeysa taala ama magaalooyinka kale waa laga iibsan karayaa magaalooyinka dalka qofku markuu iibsado nidaam nooc maaba ku gaadhsiisaan tusaalaana kale qofkii markuu alaabtii iibsado ama iibiyo nidaam nooc maaba qofka ku gaadha laba nooc bay noqotaa labada nooc oo kale ah inuu isagu qofku intuu aan tusno qaabkan wax u iibino lacagtana kusoo diro qaab online ahaana oo sida zaad oo kale amaba idahab iyo sahal iyo e v c uu kusoo diro kadib alaabtii anagu aan u dhelifer garayno waqtina aan u qabanno waqtigaas aan u qabanayna aan kuuga imanaysa aan idhaahno kadib waqtiga ay ugu imanaysay aan ugu geyno mid kalea jirto dadyo waxaa jira waqti xaadirkan aaminaadii way iskaga keen dhib badan tahay guud ahaan dalka dagaaladaana u sabab ahaayo dadku badan ay isma aaminaan marka dadyowga aanna aaminin waxaan ka codsanaa inay cid ay garanayaan iyagu soo wakiishaan aan ciddaa ugu wareejino marka marka koowaad markay saa sameeyaan mar dambe nama aamini waay wayna aaminaan waynima doonaa taa caqabadaha iyo shaqada fikirkan adigaa la yimi adigaana imika hogaaminaya sidee fikirkani ku bilowda
fikirkan waxaan ku bilaabay maalin maalmaha ka midoo ayaa waxaan ka shaqaynayay inji ooyada magaalada inji oo ka mid a marka waxaa dhacday labadii wiiga u dambeeyey ee shaqadu iga soo dhammaanaysay ayaa waxaa jirta ayadii hooyo ayadii hooyo waa qofka koowaadeen la tashto cid kastana iga dhow waan u xoog waramay ayaga saasaa jirta shaqa la-aantaasaa jirta shaqadii kale waa iga sii dhammaanaysaa laymana kordhinin marka waxay igu tidhi aygo mid ma samayn karaysaa ma samayn kartaa wax aanayn hore loo samaynin oon lacag kugu qorayn laakiin adiga lacag kaasoo geliso oo noqonaysuun hodan noqo hanti la-aan oo kale marka anna waxaan ku fikiruun bal waxaan ayaga sheegaysay aan lacagna kaa soo gelayso lacagna kaaga baxayn bal bal gal hawsheeda muddo sidaan ugu fikirayey waxaan bilaabay inaan ku iibiyo alaabaha mustacmalka dad badanoo samayn lahaa ganacsi ama fikir geli lahaa waxay aaminsan yihiin in dhaqaale la-aanteen aan waxba la qaban karin arrintaasi sideed uga hortimid adugu horta waqti xaadirkan shaqooyinka la kala qabanaya waxa waxay kala leeyihiin si loo qabto ninka maanta furanaya bakhaar qasab lacag uu u baahan yahay in fikirkan aan abuuray waxa weeyaan fikir marka koowaad ee la geliyo lacag la-aan ah laakiin hawshu waxay ka jirtaa markaad bilowdidaad dhexda maraysa sababtoo ah in anigu markii koowaad maalintan bilaabaya waxaan haystay labaatan iyo shan dollar waxaana ku bilaabay sallaan ka mid a in dabaqaan deganahay imanka ayaan fadhiisan jiray anigoo mobil yar la fadhiisan jiro in halkaa fadhiisan jiray oon internet haysan waxba haysan laakiin muhiim waxa ahoon haddaad u baahan tahay inaad lacag shaqaysid amaba aad u baahan tahay inaad shaqo samaysid qasab maaha inaad lacag haysid wax kasta waxaa ka muhiimsan maskaxdiyo iyo habka aada u fikraysid iyo inay kaa go-naato inaad wax qaban karaysid oo lacag xaray soo xarayn kartid saami kolley dee intaan ku arkaynin nin daayar da-da weliba iminka u badan ee ku fikirta tahriibka iyo arrimaha lamidka ah in badan waxaa laga soo wariyaa badaha waaweyn dhalinyar baa ku qaraqantay in badan oo laga yaabo in fikirkaasi ku jiro in adiguba la kulantay markaad aragto nolosha iyo ganacsigaad bilowday halkaad marayso iyo da-yartaa sidoo fikirayso maxaa maskaxdaad kusoo dhaca horta ilaahay baa mahad leh igu abuuray inaan aan isleeyahay malaa in ka badan dhalinyarta kalead jeceshahay dalka dalkayga aad baan u jecelahay sababtoo ah aabbahay ilaaha u naxariista ayaa wuxuu odhan jiray in aabe haddaad rabtid dalkaaga inaad ku xaragootid waa inaad adiguna sida rabtid inuu kuu xanaaneeyo kale aad u xanaanaysid oo wixii dalkaaga kasoo gelaya dheefe aad u samaysid in anigu in kolley kale qof kastaa wuxuu leeyahay fikraddiisa gaarka iyagu waxay u malaynayaan amaba ay ku fikiraan wakhtigaas in yurub laga helaayo shaqo tan dhaanta yurubna waxaa samaystay waxa weeyaan dad in annagoo kale ah laakiin ka fikiray jiilka ka dambeeyey inay wax uga tagaan noloshu way caqabad badan tahay oo tallaabo kastoo noloshoo la qaadaa kolley caqabad ma weydo intii aad ku jirtay shaqadan maxaa caqabad kaa horyimi caqabaduhu way badan yihiin caqabadaha waxaa ka mid a hortaa bahasha la yidhaahdo aaminaadda wakhti xaadirkan dadku dadkeennu aaminaaddii ayaa aada ugu yar sababtuna waxay ahayd dagaalada iyo iyo dhibaatooyinkiina soo maray aaminaadu kaasay waa waxwey caqabadaha jira oo waxaa laga yaabaa qofba alaab badan buu kaasoo dalbanaya amaba alaab qaaliya wuxuu ka odhanaya markaa uu kugu xojeynayaa alaabta waxaan iibsanaya ilaa aad magaalada ii keentid adiguna alaabta haddaad dirtid in waxay noqonaysaa in alaabtina ma lihid qoladii lahaydna lacagti bay kaa rabaan markiiba marka caqabadaha noogu waaweyn in helay markii hore waxay ahayd inaan aaminaada sida aan ku dhisi lahay laakiin iminka waan dhisnay ko weeyaan talabaadna waxay ahayd cid amaba inaanan helin cid naga saacida waxyaabahaan u baahnayn oo markaan bilaabaynay labaatan iyo shan dollaraan ku bilaabaynay waxaan fadhiisan jiray indabaqan aan iminka ka shaqeeyo meel ka mid a oo marna laiga saari jiray marka la xidhay in la odhan jiray waryaha waa la xidhayaaye meesha kasoo bax marka internetka xumaadana internet laan igu dhici jirtay marmarka qaar baa laimoodi jirayba dee dee ninka meesha waashimaanka ka ahi uu imoodi jiray inuu meesha inaan tuug oo kala ahay markaasuu odhan jiray waryaa meesha maxaa ku soo geliyey markaasuu odhan jiray niyo meesha walaalinankaas xafiiska ku jiraan saaxiibnahay ma yihi cidaad imoodayso internetka yare isticmaalaya idaa walaala aan isticmaalay internetka midda kalena eena soo martay waxay ahayd caqabadaha kalena soo maray waxay ahayd dadku inaanay waxaanan ka shaqaynanaba inaanay waxba u haysan niyadilistaa kow nooga ahayd sababtoo ah qof kastoo tidhaahd waxaasaan shaqaynaya ama waxaasaan qabtaa marka lagu weydiy warya xagga ka shaqaysa waxaasaan ka shaqeeya waxa lagu odhanaya niyo waa riyoonaysa waxaan mayadaa dalkaba ka shaqaysa dalkeedi maadaa joogaba laakiin dal kastaba wax kastoo ka shaqeeyey dad ayaa jiray kaga shaqaysiiyey anaguna waxaan rajeynaynaa caqabad kastoona soo martay inaan ka boodno inkastoo caqabado badan aan kasoo boodnay imakoon soo dhaafnay wixii noo harsanay inaan dhaafi doona insha allah ansaamiyo markaa lagula soo gaadhay heer lagu idhaahdo mawxabaad xadaysaa ama xafiiska lagaa xidho maantana sidaan arkayo xafiiska laftiisii aad ku leedahay xafiis weynoo ballaadhan runtii aada u qurux badan oo kananu dhex fadhino ah adkaysashada iyo dhabar adeegan intaa la eeg ead ku gaadhay maanta halka aad joogto shirkad ahaan maxaa dhiirigelinayay in waxaa jirta wax la yidhaahdo qanaaco qanaacadu waxa weeyaan iyo sugitaanka ilaahay inuu kugu sugo waxaad jeceshahay waa waxyaabaha aan la heli karin wax haddaad jeceshahay ood ilaahayna ka codsatid ood ka baridid inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu waxaa kugu asturo uu waxaasna ku jeclaysiiyo haddii ay tahay kheer kuu tahay kolley wax kastoo kaa kaa hor imaada in waxba kaama kaama qaadayaan wax kasta waad dhaafaysaa midda koowaadee ii sababta u sababta ah inaan waxaan aan maanta aan bilaabay shirkadan aan meeshan soo gaadhsiiya waxay ahayd qanaacada baasha la idhaahdo sababtoo ah shirkaddan waxaan arkayo layla sugayey inaan meel fiican ka gaadho dadkaygana adeeg fiican aan usoo kordhino annagana sharaf iyo xushmad ka badan dhallinyarta kale intay haysato aan ku heli doono annagoo taa ka duulaynaanu waxaan u samaynaynay amaba aan usoo dhaafaynay caqabado badanoo wakhtiyada qaar aada odhanaysid niyahow waxaan maxaad ka wadaa niyaddii baaba kugu xanuuntee sababtoo ah waqti waxaa jiraysa aan hal door laga faa'iideyn waxba laakiin dhibku kugu keenayso marka anaguna waxaa ugu weynaan isniri bal inaad ka duwanaatid dhallinyarta iyo dadka soomaaliyeeda kale waxaa ku jirta wax la yidhaahdo laablakac laablakacana waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu uu iga ilaaliyey markaa taga ugu weyna jirtaa waxa weeyaan haddii waxaad jeceshahay amaba waxaad wadid amaba shaqadaed haysay aad ku qanacsanaatid meel fiican baa ka gaadhaysaa nolosha halkaasaad kasoo bilowday shirkadahaan intaad kasoo sheekayso dhan baad soo marta caqabadahaas iyo kuwo kaloonaad weli sheegin maanta halkaad joogtaa shirkadda saamin online iyo shirkadiisu maanta halkay taagan tahay imise shaqaalaha baa u shaqeeya waxaan leenahay horta iminka waqti xaadirkan saddex xafiis oo ah saddexda xafiis laga kala maamulaba shirkadda ka koowaad wuxuu ku yaalaa hargeysa somalilan in ka labaadna wuxuu ku yaalaa garoowe ka saddexaadna wuxuu ku yaalaa in muqdisho in waxaana guud ahaan laga maamulaa kan hargeysa shaqaalahaygu waxa weeyaan waqti xaadirkan waxay ku dhow yihiin labiyo toban shaqaala kuwaasoo ah in shaqaalo dadban iyo shaqaalo toos ahba runtiina maanta meel fiican baan maraynaayo waxaan rajaynaynaa sanadkan dhammaadkiisaba inaanu magaalooyinka ugu waaweyn ee laga maamulo dalka inaanu xafiisa ka wada furanay ilaahay idinkiib adigoo degan xafiiskii adigoo jaranjarta ama sallaanka ama catabada baanu dhaahana intaad fadhiisato lagaa kiciyo adigoo taleefonka gacanto keliya haystaa keliga oon wax kala wadan xafiis lahayn maanta inaad joogto adigoo xafiisyo kule dabaqa iyo dhismaha laftiisii intaasoo qofna kuu shaqeeyaan maxaad dareentaa waxyaabahan dareemo waxaa ka mid oo ugu weyn ayaa ahba inaan ilaahay subxaana wa tacaala qofku wuxuu doonaa ha aaminsanaado laakiin qofkii dadaala aanu marnaba aanu lugo-aynin waqtigan shirkadda aasaasnay waxay imika ilaa imika waxay maraysaa laba sanay wax yar la-dahay in adugu sanadka hore bilowgiisii ayaanu toos u bilownay marka horumarka intaa la-eg iyo caqabadaha intaa le wax kaga gudubteen muddo laba sano gudaheeda ha iyo inaan kaashanay ilaahay subxaana wa tacaala inuu na garab qabto way aad iyo aad baad u mahadsan tahay saami cabdi gabas waa aasaasaha islamarkaana ah hogaamiyaha shirkadda saami online waa shirkad ganacsi oo lagu kala iibiyo agabka iyo alaabta kala duwan habka teknolojiyadda casriga online-ta dhegeystayaal waxaan taasi kusoo gunaaneydanaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo idinka imanaya magaalada hargeysa intaanu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya ammaana allah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barqad dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka ruushka waxaa caawa lagu soo gebagabaynayaa koobka qaramada ee qaaradaha kaasi oo loogu yeedho confederation scab waxaana ciyaartiisa kama dambaysta caawa fooda isku dari doona waddamada jarmalka iyo jili labadan dal ayaa ciyaarihii samafaynalka waxay ka soo kala adkaadeen waddamada mexico iyo bortugiiska xulka qaranka ee jarmalku waxay afar iyo hal ku dharbaaxeen xulka qaranka ee mexico iyadoo xulka qaranka ee jilina ay rigoorayaal uga soo adkaadeen xulka qaranka ee bortugiiska labada dal ee jarmalka iyo jili ayaa ciyaartoodu ay tahay mid xiise badan oo taageerayaasha dunidu ay si gooniya uga dhursugayaan waxaa dad fara badan ay rajaynayaan labadan kooxood inay soo bandhigi doonaan ciyaar aad u qurux badan xulka qaranka ee jarmalka ayaa la sheegay inuu wato ciyaaryahanadii ugu da'da yaraa muddadii uu tartankani socday halka jilina la sheegay inuu yahay xulka qaranka ee ciyaartooydiisu ay ugu da'da weyn yihiin kulamadii amaba kooxihii ka soo qayb galay tartankan da'yar iyo duqay ayaa halkaasi isku hirdin doonta ciyaaryahanka ay ku duusha kooxda kubadda cagta ee jiliya la yidhaahdo fidaal oo warbaahinta la hadlayay ka hor kulanka ayaa sheegay in ay adag tahay in laga adkaado xulkiisa jili maadaama ay bortuqiiska oo haysta koobka qaaradda yurub ay ka soo adkaadeen islamarkaasina labadii koob ee ugu dambeeyey ee qaaradda ameerika lagu dhigay ay iyagu ku guulaysteen weliba kii ugu dambeeyeen ay ka badiyeen messi iyo xulkiisii qaranka ee argentiin la arki doonee halka ay guushu aaddo iyo cidda koobkaasi ku guulaysata caawa marka ay labadan dal fooda isgeliyaan haatana dhegaystayaal haddii aan jalleeco xanta suuqa kalaibsiga ciyaartooyda iyo wargeysyada dalka ingiriisku wararkii ugu dambeeyey ka qorayeen jariiradda the daily mail ayaa waxay tabinaysaa in ciyaaryahanka la yidhaahdo diego costa uu doonayo inuu isaga tago kooxdiisa kubadda cagta ee chelsea islamarkaasina uu ku biiro kooxda atletica madrid wararku waxay intaasi ku darayaan in ciyaaryahan costa uu doonayo inuu gebi ahaanba chelsea iskaga tago maadaama macallinka kooxdaasi ay isku dhaceen iyadoo wararku ay soo tabinayaan in ciyaaryahankani uu goostay in dhowrka bilood ee soo socota uu ciyaaraha ka fadhiisan doono maadaama kooxda atletica madrid laga mamnuucay inay wax ciyaartooya soo iibsato tan iyo bisha januari ee sannadka soo socda la arki doonee halka costa iyo chelsea ay ku kala dambeeyaan iyo inuu atletica madrid ku biiro xilli ciyaareed ay adag tahay ciyaartooydu in ay oggolaadaan inaanay ciyaarin maadaama xilli ciyaareedku markuu dhammaado laiskugu imaan doono koobka kubadda cagta ee dunida taasi uu ciyaartooyda kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub u ciyaarahay aynan jeclayn sannadkan in ay hal kulan ka baaqdaan jariiradda sunday mirina wararkii ugu yaabka badnaa ayay tabinaysaa oo waxay leedahay ciyaaryahanka la yidhaahdo embebe ee u ciyaara kooxda manuuka wiilka la doondoonayo sidee toban jirka ayay arsenaal boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska ay ku doondoonaysaa waxaase la yaab leh sida uu macallinka arsenaal ee arsen wenger lacag intaa la eg kaga bixinayo wiil siddeed iyo toban jir ah isagoo diidan inuu lacag dheeri ah siiyo ciyaartooyda uu heshiiska kula jiro ee uzil iyo sanjes sidoo kale kooxda kubadda cagta ee manchester city macallinkooda guardiola ayaa waxa uu isu diyaarinayaa in uu fasaxo golhayaha xulka qaranka ingiriiska ee johard islamarkaasina uu golhayahaasi ku biiro kooxda ay isnacab yihiin ee manchester united dhinaca kalena tababaraha kooxda manchester united ee hose marino ayaa la sheegayaa inuu weli doondoonayo sidii uula soo wareegi lahaa ciyaaryahanka everton afka hore uga ciyaara ee romelo lekaku ciyaaryahankaasi oo afar iyo labaatan jira horene uu isagu kooxda everton kaga iibiyey markii uu chelsea tababaraha u ahaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa la sheegayaa inay doondoonayso weli alvaro murata wiilka real madrid everton ayaa iyaduna labaatan milyan oo gariga ingiriiska waxay doonaysaa inay kula soo wareegto ciyaaryahan olivier juruu oo laga yaabo bartamaha sanadkan inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee arsenal maadaama arsenal ay doondoonayso ciyaaryahanka lagazet ee u ciyaara kooxda leon dhinaca kalena chelsea ayaa iyaduna waxa ay doonaysaa in ay kala soo wareegto waddankaasi talyaaniga dhowr difaac oo ragga ugu mudan uu ka mid yahay ciyaaryahanka la yidhaahdo alex sandero oo weli arrintiisu aanay dhinac u dhicin walow kooxda yuventus ay ku adkaysanayso ciyaaryahankaasi in aanay sii dayn doonin soddon jirka kooxda kubadda cagta ee barcelona leonel messi ayaa isagu haatan u dabaaldegaya guurkiisa oo ciyaaryahanno fara badan ay ka soo qayb galeen hase ahaatee diego armando maradona oo aan lagu casumin guurka amaba aqalgalka leonel messi ayaa wuxuu haatan walaac ka muujinayaa waxa keenay in aan la casuumin iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu arrintaasi diego armando maradona aad uga carooday waa tahay dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha ee maanta tan iyo kulan dambe waa masxado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay mascadda dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halka aad kala socoteen waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatana ismaaciil xuseen aan ka codsado mid ka mida qodobadii warka ugu doolka roonaa inuu noo dulmaro mahadsanid jaamac telefishinka dalka syriya ayaa ku warramay in gaadhi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala bartilmaameedsaday barxadda taxriir ee ku taalla dimashik maanta oo xadah waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan siddeed qof sidoo kalena waxaa dhaawacmay tobannaan kale guddida dusha kala socda xiisadaha ka taagan dalka syriya ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor u kacday oo ay gaadhayso ilaa iyo labiyo toban qof mahadsanid ismaaciil dhegeystayaal haatana aan jaleecno kaalintii heesaha heesta xadra oo ay ku wada luqeeyaan fanaaniinta da-da yar ee codka macaan cawaale aadan daheeye iyo hodan cabdiraxmaan dheere dhegeysi habboon
codkaas hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka cawaale aadanna waxay gebagabo ay u yihiin idaacaddaydii duhurnimo si wada jir idinla socodsiinayeen jaamac bulle jaamac iyo anuu ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdisan dheere oo dhinaca farsamada ah tan iyo inta aynu idaacadda galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh